بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى silsilatu alkabaa'ir ayaynu waxaynu qaadanaynaa alkabiiratu asaabica kabiirada toddobaad oo ah aklu ribaa ribada in la cuno oo qofkii uu ribada isticmaalo inay tahay min akbari alkabaa'ir iyo adilada ku soo aroortay awalan macna aribaa aan tacriifinno shiikhu raximahullah imaamu dahabi wuxuu ka bilaabay adilada ma uu keenin tacriiftii arribaa waxaa la yidhahdaa fi luqa luuqadda carabiga waxaa lagu yidhahdaa aziyaada wa minhu qowluhu tacaalaa faidaa anzalnaa calayha almaaa htazat warabat warabat ay zaadat waxa weeye marka ziyaada weeye ribada luuqadda carabiga waxaa lagu yidhahdaa ziyaada wa fi sharci diinta islaamkuna waxa waxaa lagu yidhahdaa sharciga marka laga hadlayo laba arrimood ayay kulansanaysaa tafaadul fii caqdi bayna ashyaa yajibu fiiha atasaawi laba arrimood oo ay waajib ahayd in la simo in la kala badiyo sida maalan dahab dahab lagu gadayo sharcigu wuxuu u jideeyey inay isku sir yihiin oo isku miisaan noqdaan macnaha inayna kala badnaan boqol garaam oo dahaba in boqol garaam oo dahaba lagu gado boqol iyo toban garaam haddii aad ku gedid oo aad tidhaahd labada dahab kanaa fiican maalan dahabka ay dadku jecel yihiin nambaraa lagu kala gataa matalan dahabka koob iyo labaatankaa oo aad loo isticmaalo haddii aad haysatid boqol garaam qof kalena uu haysto mid siddeed iyo tobanah oo waxa weeye ka raqiisan oo tidhaahid markaa boqol iyo toban garaam iga sii oo toban garaam oo zaa'ida igu dar fa haadaa huwa caynu riba ribada tafaadulku waa nooca dahabka keliyana ma ahe waa nooc walba oo waxyaalihii ribowayaadka ah oo dhan oo aan sheegi doonno ayay soo gelaysaa mar kalena waxay ku timaadaa in dib loo dhigo oo la yidhaahdo labadii shay oo ay waajibka ahayd haddii laysku beddelanayo taqaabud in waxa weeye gacanta haawa haa ay noqoto oo la kala qaato inaad tidhaahay dib u dhig oo waxa weeye dib baa loo dhigayaa matalan dahab baa dahab ku gadanaysaa dayn lama oggola marka dahabkii oo waxyaalaha rabooyaadka dee dayn looma oggola waa inay noqotaa markaa haawa haa mithlan bimithli waa in islamarkabaa la kala qaataa marka waxaa la yidhahdaa riba nasii ah oo dib loo dhigayo oo markaa wax lagu darayo marka calaa kulli xaal ribadii waxay ku imaanaysaa ama ziyaada ama ta'khiir maca ziyaada oo waxa weeye markaa dib loo dhigayo allihii subxaana qaadirkaana kitaabka qur-aanka ayuu xukumkeeda ku caddeeyey waciid shadiidana waa u soo arooray ilaahay waxa uu yidhi allihii subxaana qaadirkaa markuu ka hadlayay fii suurati albaqara waxa uu ku keenay aladiina ya'kuluuna ariba laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almas marka shiikhu wuxuu ka bilaabay isagoo aayadda uu soo kala hormariyey oo aayaddii dambe buu soo hormariyey laakiin aayaduhu aayaddaana soo horraysa waayo wuxuu yidhi shiikhu yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadarow maa baqiya min alriba ayuu ka bilaabay laakiin waxaa ka soo horraysa aayadda uu dambaysiiyey marka aayaduhu waxay isugu xigeen aladiina ya'kuluuna ariba kuwa ribada cunaya laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabaduhu shaydaanu min almasi ma istaagaya baa la yidhi qofka ribada cuna ilaa waxaa weeye sida qofka shaydaanku uu taabtay ee majnuunka ah ama dhacdhacayo waxaa weeye hadba waxa weeye dhulka ku dhacaya oo sixran oo waxa weeye majnuunka sababtu maxay tahay daalika biannahum qaaluu innama albaycu midlu riba waayo waxa ay yidhaahdeen arrintaas waxaa keentay ciqaabtaa waxay yidhahdeen ribadu beecu iyo ribadu waa isku mid oo waxa farqiga u dhexeeya ma leh ilaahay wuxuu yidhi wa axalla allaahu albayca wa xarama ariba ilaahay beeci waa xalaaleeyey waxa uuna xarrimay maaragtay ribadii haddana markaasaa ilaahay wuxuu yidhi faman jaa'ahu mawcidatun min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wa amruhu ila allah qofkii ay mawcidadii ilaahay u timaaddo oo waxa weeye nusuustii soo gaarto oo loo sheego arrintan inay xaaraam tahay oo markaa ka joogsada wixii horay uu u isticmaalay oo horay uu ugu jirayee mucaamalaadkii rabowiga ahaa waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa waa u dhaafaya maadaama uu toobad keenay laakiin waman caada qofkii ku noqda oo dib ugu noqda ribadii fa ulaa'ika asxaabu nnaar kuwa naarta gelaya kuwaa weeye markay cilmi u yeesheen oo ogaadeen oo ribadii ay ogaadeen inay xaaraam tahay qofka sii wada oo sii isticmaalaya oo hawadiisa iyo naftiisa raacaya qofkaa weeye qofka naarta mudanaya waayo qofka hore macduur buu ahaa oo diinba ma soo gaarin ama jahli buu ku jiray oo waxa weeye looma caddaynin xaqii ilaahay waa u dembi dhaafayaa qofkaa hore oo toobad keenay amaa midkaan dambe oo ribadii ku noqday calaa cilmin u samaynaya isagoo og inay xaaraam tahay fa ulaa'ika kuwaasi asxaabu nnaari kuwa naarta saaxiibkaa oo gelaya weeye hum iyagu fiiha khaaliduun kuna waaraya oo aan ka baxaynin marka labadaa arrimood nusuustaa mar walba naarta lagu waarayo in badan baan sheegnay waxa weeye culammadu say u caddeeyeen hadduu xalaashadayna waa ku gaaloobaya oo kabaa'irkao dhan waa noocaa fa huwa min ahli nnaar oo naar buu gelayaa waana ku waarayaa weligiina ka bixi mayo hadduuna xalaashanoo muslim ahaa caasiyana waxa weeye allihii subxaana qaadirka ah marka dambe waa laga soo saarayaa aakhirka ugu dambaysa markuu dee naar iyo ciqaab maro shafaacada iyo hadduu muslim ahaa oo aakhirka jannada ayuu masiirkiisu aanaya haddaba marka aayadaha waxay noo caddeeyeen inay ribadii xaaraam tahay oo ayna bannaanayn aayaddaanna waxayna amraysaa oo waadix inooga dhigaysaa yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu allah kuwii ilaahay rumeeyeyo ilaahay ka cabsadaa la yidhi wadaruu ka taga maa baqiya min arribaa war wixii ribada haray isaga taga in kuntum haddii aad tihiin mu'miniina kuwa mu'miniina haddaad mu'miniin tihiin oo ilaahay rumayseen isaga tagaa baa layidhi ribadii fa in lam tafcaluu haddii idan saas samaynin oo idinka tegin ribadii fa'danuu bixarbin min allaahi wa rasuulih waa iclaamin wey xarbi iyo dagaal u diyaargaroow baa lagu yidhi haddii aadan ribadii ka tegin akhii fillaah dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa ayaa dagaal kula jirtaa ilaahayna wuxuu ku ogeysiiyey inuu kula dagaalamayo qaala sheekh naasir isacdi raximahullah wuxuu yidhi allihii subxaana qaadirkaa wuxuu aayaddan kula hadlay dadkii mu'miniinta ah waxa uuna amray inay ribadii isaga tagaan oo ilaahay ay ka cabsadaan oo mucaamalaadkii ribada oo ay ku dhex jireen inay ka baxaan waayo sababtu waxa weeye ribadaani waa arrin aad iyo aad u adag oo waxa weeye inay ka dhex baxaan ayaa la amray oo diinta islaamka ay u hoggaansamaan waayo waajib weeye haddii mar xaqii ku soo gaaray inaad bannaanka ka martid wa annahum in lam yafcaluu daalika haddayna saas samaynin fa innahum muxaaribuuna lilaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa ayay la dagaalamayaan oo dagaal kula jiraan wa haada min acdami maa yadullu calaa shanaacati arriba waxyaalaha ribada xumaanteeda ku tusaya iyo dhibaatadeeda aayaddaani ayay waadix ku tahay waayo allihii subxaana qaadirkaa qofuu la dagaalamay waa qof halaagsamay weeye waaya waayo sababtu waxa weeye sheikhu wuxuu yidhi allihii subxaana qaadirkaa iyo rasuulku qofkay dagaal kula jiraan hadda qofkaasi waxa weeye waa qof wuu ciid khatara ku soo arooray uma markaa ka bacdi man taaba qofkii toobad keena buu yidhi shiikhu oo ribadii ka soo noqda fa in kaanat mucaamalaatu mucaamalaadkii hore uu galay oo waxa weeye ribowigaa uu ku dhex jiray haddii uu ka toobad keeno fa amruhu ila allah toobaddiisa hadday saxiix noqoto ilaahay waa u waa ka toobad aqbalaya laakiin hadduu dib ugu noqdo oo waxa weeye uu dib ugu noqdo haddana uu galo kaas ayaa ciqaab iyo cadaab adag marayaa waayo sababtu waxa weeye lama oggola inaad ziyaado iyo ribe inta ka qaadatid qofkii islaamkaa ku dhibtid wuxuu yidhi shiikhu raximahullah macnaha waxaa sababta loo xaaraantinimaynayna waxay tahay maadaama qofkii islaamkaa aad dhibaysid ayaa lagu diidayaa oo lagu leeyaha ha dhibin qofka islaamkaa amaa aayadda kale aladiina yaakuluuna ribaa buu yidhi laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabadahu shaydaanu min almasi waa aayaddaa soo akhrinay ayuu imaamu dahabi iyadana keenay masiga marka waxaa loo jeedaa buu yidhi ay min almajnuun junuunka waalida wey iyo qofka sarcaha inta qaba dhacdhacaya saas ayaa cuquubo looga dhigayaa buu yidhi wa fii haadihi alaaya marka bayaanu waxaa aayaddan loo ay caddaynaysaa xikmadda loo xaaraantinimeeyey ribada waayo sababtu waxaa weeye ribadii waxay keensanaysaa dulmi qof miskiina baad dulminaysaa oo aad ribadii ku laba jibbaaraysaa oo ku siyaadinaysaa oo haddana markaa aad ku labanlaabaysaa markuu bixin kari waayo waxaana waajib kugu ahayd inaad qofka islaamkaa haddii aad waxsiisid inaad ka sugtid deyntii oo dayntii laga sugo haddii una haysan wa in kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara allihii subxaana qaadirkaa wuu caddeeyey qofkii haddii aad dayn siisid oo uu lacag kaa qabo waxa weeye dayntii waad ka suganaysaa dayntii ayaad ka suganaysaa inta uu qofkaasi dayntii kaaga gudanayo waayo taasaa kuu ajar badan haddaad iska cafididna kaba sii wanaagsan aayadaha dhexdooda ilaahay waxa uu ku yidhi yamxaqu allaahu ribaa wa yurbi asadaqaat wallaahu laa yuxibu kulla kafaarin ahiim ilaahay waxa uu yidhi waxa uu baabiinaya oo barakada laga tirayaa ribada waxaa dhici karta qofku inuu maanta is yidhaahdo oo ribadii lacag baad ka helaysaa sanadkiiba intaasaan faa'iidaya laakiin waxaad ogaataa aakhirka ugu dambeeya inaadan waxba faa'iidaynin waayo ribadii barakadii baa ilaahay ka qaadaya markii barakadii laga qaadana way baaba'aysaa oo eber bay noqonaysaa oo wax qaymo ah oo ay yeelanayso ma jirto adiga xoolihii haba kula bateen laakiin sida xaqiiqada ah waxa weeye barakadii ayaa ilaahay ka qaadaya waay haddaba markaa shiikhu waxa uu keenay axaadiid laakiin ma uu keenin waxyaalaha ribowigaa wuxuu yidhi fa haadaa waciidun cadiim buu yidhi imaamu dahabi raximahullah waa waciid aad u adag buu yidhi aayaddan markuu sheegay bilkhuluudi fi nnaar naar lagu waarayo kamaa taraa sida aad u jeedid akhi fillaah liman caada ila ribaa qofkii ribadii ku noqday bacda almawcidati markii waxa weeye loo waaniyey oo xaqii loo sheegay falaa xawla walaa quwata illa billaah marka intaynu axaadiidta u gudbin waxaan keenaynaa oon ku tacliiqinaynaa oon ku daraynaa macnaha waxyaalaha ribowigaa waa maxay ribowiga culummadu waa ka hadleen nebigana calayhi salaatu wasalaam axaadiid saxiixa ayuu ku caddeeyey oo wuxuu caddeeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ribadu noocay doontoba ahaatee inaan horta wax khayra laga helaynin ka bacdina asnaaf gaar uu caddeeyey nebigu wuxuu yidhi addahabu biاdahabi waalfidatu biاlfida waalburu biاlburi waaltamru biاltamri waاlshaciiru biاlshaciir waalmilxu biاlmilxi waxau yidhi addahabu bidahab dahab dahab markii lagu gadayo waa inay isleekaadaan waana inay noqotaa yaddan biyad waalfidatu bilfida markii fido lagu gadayo fido waa inay noqotaa wax siman oo waxa weeye ay islamarkaana la kala qaataa waalburu bilburi markii burl bur lagu gadayo waa inay isleekaadaan oo ay haawe haa noqotaa waatamru bitamri timirtiina waa sidoo kale waashaciiru heeddiina waa sidoo kale bishaciir waalmilxu bilmilxi milixiina waa la mid asnaaftaa marka ayay yidhaahdeen culummadu asnaaftaasuu xadiidku caddeeyey waa dahab iyo fido iyo bur iyo timir iyo shaciirta oo heedda la yidhaha iyo milxiga waa lixdaa nooc lixdaa noo nooc horta si nasa buu nebigu u sheegay inaa la yidhaahdo maaragtay waxyaalaha ribowiga inay yihiin waxay yidhahdeen marka culummadu lixdaa nooc mid laba ka mida oo isku mida markaad isku gadaysid waa inay isleekaadaan waana inay noqdaan gacan islamarkaa la kala qaato hadday kala duwanaadaan marka oo noocaasi kala duwan yihiin waa la kala badin karaa oo waxa weeye sidaa rabtid baa u kala gadaysa waayo nebigaa yidhi fa ida ikhtalafat haadihi alasnaaf fabiicuu kayfa shi'tum idaa kaana yadan biyad haddii uu yahay gacan iyo gacan lagu qaadanayo ee hoo iyo hoo isla markaba la kala wareegsanayo waa la kala ziyaadin karaa masalan dahab baad fido ku gadaysaa waxa weeye boqol garaam oo dahaba waad odhan kartaa waxa weeye laba boqol oo garaam oo fido ah layga siiyo lama diidana laakiin waa in meesha lagu kala qaataa intii kale oo dhanna waa la mid haddaba markaa culummadu asnaaftaa markay ka hadleen waa mujmacun caleyhi culummado dhan waa isku itifaaqsan yihiin inay arrimahaasi lixdaa oo la sheegay ay yihiin ribowi laakiin waxay isku khilaafeen fii maa caddaa daalika wixii intaa ka soo haray oo ka duwan sida beriiskii iyo waxa weeye badarkii iyo gellaydii iyo digirtii iyo waxyaalihii kale oo quud quutulyoomkaa la cunayey ayay waxa weeye ka hadleen laba nooc bay ugu kala baxeen nimanka daahiriyada la yidhahdo oon qiyaaska oggolayn waxay yidhaahdeen lixdaa nooc weeye ribowigu wax kaloo ribo noqdaa ma jiraan oo xadiidka daahirkiisay qaateen amaa culummada kale oo dhan madaahibta iyo kulli waxay yidhaahdeen cilladda unbaa la fiirinayaa wax alla wixii thamana oo lacag ah oo waxa weeye dahabka iyo fidadu lacag bay u dhigmayeen oo maanta meesha lacagta laga isticmaalo dahab iyo fidaa loo isticmaali jiray noocaasoo dhan iyagaa looga qiyaas qaadanayaa bay dheheen sidaa daraaddeed maanta lacagta joogto oo dhan waxay raaciyeen ribowigaa oo dahab iyo fida uga qiyaas qaateen oo markaad dollar dollar ku iibinaysid waa inuu isku mid noqdaa oo lacagtii ay isku mid noqotaa hadday kala duwanaadaan waa la kala ziyaadin karaa masalan dollar iyo haddaad isku gadaysid lacag soomaali waa kala ziyaadi kadhaa laakiin markaad dollar dollar ku gadaysid waana isku mid noqotaa lacag soomaali markaad lacag soomaali ku gadaysid waana isku mid noqotaa oo isleekaadaan amaa waxa weeye raashinkana waxay yidhaahdeen waxyaalaha la kaydsado sida beriiska iyo gelayda iyo digirta iyo waxyaalaha la mida iyo badarka iyo kulli haruurka sarreenka waxyaalahaasoo dhan waxay iyaguna gelayaan noocaana looga qiyaas qaadanayaa shaciirta iyo burka iyo waxaasoo dhan waayo sababtu waxay yidhaahdeen cilladdu waxa weeye waa wixii lagu noolaanayey oo waxa weeye la kaydsanayey oo meel la dhigayey amaa waxyaalaha qudaarta iyo waxaa ma soo gelaysay dheh waay haddaba marka sida sheekh cuthaymiin raximahullah uu ku khulaasaynayo noocaas ayaa loo qaadanayaa ayay dhaheen waayo waxay dhaheen wuxuu leeyahay sheekh cuthaymiin raximahullah dahabka iyo fidada cilladoodu waxa weeye waa thaman waa dhaqa waa lacag buu yidhi waayo sababtu waxa weeye dirhamkii iyo ayay u dhigmaan oo waxa weeye waciid khataraha ku soo arooray dahabkii marka sidaa daraaddeed waxyaalihii lacagta ahaa maanta bunuugta jirto oo ribowiga ah waxyaalahan lacagtan waxa weeye ribada lagu qaadanayo waxaan guryaha lagu iibsanayo waxaasoo dhan halkaasay soo gelayaan haddaba ma bannaana ikhwaani fillah marka in ribo noocay doontoba ha noqotee la isticmaalo ma bannaana wuxuu kaloo yidhi sheekh cuthaymiin raximahullah waciidkan ku soo arooray oo odhanaya aladiina yaakuluuna ribaa laa yaquumuun xag goormay dhacaysaa arrintan laa yaquumuuna ilaa kamaa yaquumu aladii yatakhabadahu shaydaan qaar waxay yidhahdeen culummada maalinta qiyaamaha oo qabuurta laga soo baxayo ayaa qofkii ribada cuni jiray markuu qabrigii ka soo baxo wuu dhacdhacaya ma socon karo oo waxa weeye maxsharkii markii dadkii loo dareerinayo oo qabuurihii laga soo saaray ma dhaqaaqi kara isagii wuu dhacdhacaya sidii wax shaydaan taabtay oo kale oo majnuuna oo waalan buu hadba dhulka ku dhacaya qowlkaas ayaa waxa weeye culammadu qaar ku fasireen qaarna waxay yidhahdeen maya adduunka marka uu joogo ayaaba xaalkiisu noocaas oo kaleya waayo ribadii kama uu tegi karo inuu ku dhaco ribadii oo cuno oo uuna ka dul dhaqaaqin mooye kama maarmi karo marka sidii wax waalan oo kale weeye oo ribadii kama maarmayo afar iyo labaatanka saacyadiibuu dul taagan yahay oo waxa weeye uu ku dul dhacaya ciqaab weeye calaa kulli xaal marka waxa weeye culummadu waxay badan yihiin qowlkaa inay waxa weye arrintaan aakhira ka hadlayso oo uu dhacdhacayo waaya walxaasil marka waxa weeye arrimahan oo waxa weeye adilada aayadahaasi kutusayaan waxa weeye ana alribaa min acdami adunuub dunuubta waaweyn ayay ka mid tahay dunuub waxa weeye ribadu nebiguna waa nacladay calayhi salaatu wasalaam axaadiistaana ina tusaysa qaala alimaamu dahabi raximah ullah wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam ijtanibuu ka dheeraada asabca almuubiqaat toddobada dadka halaagta ka dheeraada waa xadiidkaanu soo marnay oo waxa weeye dhowr jeer soo celcelinay wa dakara aakilu ribaa kii ribada cunayey ayuu sheegay markaa marka xadiidkan awal baynu soo marnay oo waynu ka soo hadalnay marka wuxuu ina tusayaa isaguna oo inoo caddaynayaa qofka ribada cuna in uu yahay ou ku dhacayo dembigaa weyn oo min almuubiqaat ah oo waxa weeye qofkii waxa weeye dee naar ku fogaynaya oo dembi dabaal siinaya iyo dhibaato wuxuu kaloo shiikhu keenay raximahullah imaamu dahabi xadiidka kale wa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam lacana allaahu ilaahay ha naclado nacladuna waxa weeye dardu raxma naxariista in qofka laga dheereeyo ilaahay naxariistiisa ha ka dheereeyo aakilu ribaa kan ribada cuna wa muukilahu iyo kan cunsiinaya ribadii kan bixinaya oo cunsiinaya laftigiisa waa ku dhacaysaa nacladii imaamu muslim ayaa weriyey xadiidka waa xadiid saxiixa min xadiidi cabdullahi ibni mascuud waaya wuxuu ina tusayaa marka waana innagii tacriifta kabaa'irka ku soo sheegnay inay ku soo aroodho naclad oo waxa weeye nebigu uu naclado marka lacana allaahu aakila ribaa mar haddii la yidhi iyo wa muukilow kii cunsiinaya labadiiba labadiiba nacladii waa ku dhacday waa kii qaadanayey iyo kii la siinayey waxa weeye kii bixinayey iyo kii qaadanayey labadiiba way ku dhacaysaa wa zaada imaamu tirmidi raximahullah wa shaahidayhi iyo labadiisa markhaanti wa kaatibahu iyo kii u kala qorayey waa kuwii bangiyada ka shaqaynayey oo maanta aad u jeedaan kulli nacladda ilaahay baa ku wada dhacaysa xalla waxaa bangaaryada oo bangiyada ka shaqeeya sidaa daraaddeed ma bannaana qofka muslimkaa bangiyadan ribowigaa inuu ka shaqeeyo amaa bangi fiican oo wanaagsan oo aan ribowi ahayn oo islaamiya hadduu helo waa bannaan tahay amaa bangiyada ribowigaa lama oggola wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi sidoo kale aakilu ribaa ribada kii cunayey wa muukilow iyo kii cunsiinayey wa kaatibahu iyo kii u kala qorayey idaa calimuu haddii ay ogaadeen daalika arrintaa malcuunuuna way nacladan yihiin kuwo la nacladay weeye calaa lisaani muxamedin sala allahu calayh wasalam nebi maxamed carabkiisaa lagu nacladay yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha ee macnaha adduun iyo aakhiraba nacladdii waa ku dhacday xadiidkaana imaamu nasaa'i ayaa warinaya min xadiidi cabdillahi bni mascuud radia allahu canhu wahuwa xadiisun saxiix kamaa saxaxahu sheikh albani raximah ullah fii sunan annisaa'i iyo fii saxiixi aljaamic raqamka waxa weeye shan haddaba marka waxaa inooga caddaatay halkaa inay ribadii ay naclad ku soo aroortay oo aad iyo aad khatar u tahay intaa ayuu uga baxay imaamu dahabi raximahullah ma uu sii badin adiladeeda waayo waa arrin macruufa haddaba waxa weeye khulaasadeedu anna aribaa min acdami adunuub ribadu waa dunuubta waaweyn bay ka mid tahay nebiguna waa nacladoo waad u jeedaan oo waxa weeye nebigu waa nacladay waxaa kaloo soo aroortay xadiidkii jaabir wuxuu yidhi nebigu hum fiihi sawaa kuwaan waxa weeye ninka ribada bixinaya iyo kan qaadanaya iyo kan u kala qoraya iyo markhaantiyada kulli dembigoodii waa isu wada mid kulligood waa siman yihiin kulli dembigii bay ku wada dhaceen wuxuu kaloo nebigu caddeeyey calayhi salaatu wasalaam oo xadiidkaa inoo caddaynayaa dembi kabiirada inay aad iyo aad u xun tahay ribadu oo kabiiro weyn ay tahay oo aad iyo aad ay khataru tahay ayuu xadiid kale ku caddaynaya xadiidkii cabdullaahi ibnu mascuud nebiga laga wariyey wuxuu yidhi arriba talaatatun wa sabcuuna baaban toddobaatan iyo saddex albaab weeye aysaruhaa kan ugu fudud waxaa weeye oo ugu yar midla an yankixa arajulu ummahu ninku inuu hooyadii u tago qof hooyadii u tegaya waa qof majnuuna oo naag ka dhiganaya qof caadiya ma aha marka waxaa laga matelayaa macnaha say u xun tahay ribadu qofku zinaha ku dhaco zinadii waa wax xun laakiin qof maxaarimtiisa iyo hooyadii iyo ka sinaysanaya de waa qof aan waxa weeye caadi ahayn qof islaama kama suurtowdo wa inna arba aribaa buu yidhi nebigu arrin kaloo wuxuu nebigu inagu baraarujiyey aan dadku ribo u malaynaynin oo khatara wa inna arba aribaa cirdu rajul muslim alrajulu lmuslim qofka muslimkaa ama gabadha muslimaddaa inaad sharafteeda qofka sharaftiisa wax ka sheegtid aad qofka xamatid dhacnisid xumaan ku samaysid oo aad cirdigiisa iyo sharaftiisii aad wax u dhintid ayaa ka mid a xadiidkaana waxaa warinaya imaamu xaakim raximahullah waana xadiid saxiixa sida xaakimna caddaynayo sheikha albaani raximahullah uu saxiixuljaamic ku caddeeyey raqamka saddex kun shan boqol soddon iyo saddex haddaba marka ikhwaani fillaah aad iyo aad bay khatar u tahay ribadii waxyaalo badan bayna soo gelaysaa oo waxa weeye qofka xataa muslimkaa sharaftiisa in wax loo dhimo ayay ka mid tahay oo albaabadeeda iyo shucabkeeda laamaha ribadu ay leedahay ayay ka mid tahay wuxuu kaloo yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cabdullahi ibni xandala wuxuu yidhi dirhamun riban ya'kuluhu arajulu wa huwa yaclam ashaddu min sittatin wa talaatiina zaniya qofku inuu cuno hal dirham hal shilin oo waxa weeye ribe ah oo uu og yahay inay ribo tahay waxay ka daran tahay soddon iyo saddex jeer oo zinaa walciyaadu billah waayo sababtu maxay tahay waa dembiga ugu daran oo waxa weeye ribada xarbu min allah weeye waayo allihii subxaana qaadirkaa wuxuu yidhi fa'danuu bixarbin min allah laakiin zinadii xad baa loo dhigay oo waa la caddeeyey inay tahay kabiira laakiin dagaal oo waxa weeye allihii subxaana qaadirkaa iyo rasuulkaa laguma tilmaamin marka arrinteedu waa khatar wey aad iyo aad bay khatar u tahay imaamu axmed baa werinaya xadiidka wa saxaxahu sheikh albani raximahullah fii saxiixi aljaamic saddex kun iyo saddex boqol toddobaatan iyo shan haddaba ikhwaani fillaah taxriimu ribaa waa caam ama ha yaraato ama ha badato ama qofkii faqiir ha noqdo ama khani ha noqdo waa isku xukum laa farqa ama xoolo badan ha haysto ama wax yar ha haysto ha yidhaahdo anugu kama maarmoo gaajaa haysta waxaasoo dhan waa isku wada mid wuxuuna yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam arribaa wa in kahura fa inna caaqibatu tasiiru ilaa qil waxa weeye ribadii hadday si walba kuugu badato oo aad aad u aruurisid aakhirkeeda masiirkeeda ugu dambeeya yaraan baa u dambaysa barakadii baa ilaahay ka qaadayaa way baaba'aysaa waana xadiid saxiixa oo warinayo imaamu xaakim shiikha albaanina ku caddaynaya fii saxiixi aljaamic saddex kun shan boqol afartan iyo labo haddaba yejib waxaa waajiba qofka muslimkaa waajib ku ah inuu ribadii ka cararo waayo arrintaana waa kabiiro aad iyo aad u khatara aad iyo aadna khatar u ah maanta oo meel walba taalla oo bangiyadii iyo meel walba ku soo gelaysa in la iska ilaaliya marka oo laga cararo ayaa waajib inagu ah waa inu aad iyo aad uga digtoonaanno aad baratidna qofka islaamkaa axkaamteeda inuu barto ayaa la rabaa wixii horeo marka tegey oo horay kaaga tegay akhi fillaah ilaahay uga toobadkeen allihii subxaana qaadirkaa waa kan toobadii uu inoo bandhigaya faman jaa'ahu mawcidatu min rabbihi faintahaa falahu maa salafa wixii horay aad kuugu tegey oo aad horay u isticmaashay rabbi uga toobadkeen ilaahay waa kuu dhaafaya amaa wixii dambe dib ha ugu noqonin bannaanka ka mar oo waxa weeye ilaahay uga toobadkeen ogowna inaadan waxba ka faa'iidaynin oo ilaahay uu baabiinayo oo waxa weeye waxaad ka faa'iidaysid ayna jirin haddaba marka qowlka nebiga calayhi salaatu wasalaam uu yidhi aakilu ribaa ribada in la cuno ay muubiqaadka ka mid tahay akliga keliya ma aha arrintu ee waxa weeye haddii aad qaadatid oo aad guri ku iibsatid baabuur ku iibsatid wax kale u isticmaashid kullu waa isku mid weeye waayo reer bani israa'iil waxaa lagu nacladay yahuudi wa akhdihum ribaa ribadii bay qaadan jireen cunid keliya marka ma aha waxa la xaaraantilmeeyey ee cunideedii iyo isticmaalkii iyo guri ku iibsigii iyo waxa weeye baabuur ku gadashadii noocii oo dhan waa xaaraam marka riboo dhan baa bannaanka laga marayaa ee ma aha in cunidda keliya la iska ilaalinayo in sha allahu tabaaraka wa tacaala ilaahay ha naga badbaadiyo intaas ayaan ribada uga gudbaynaa waxaan ku daraynaa markaa iyadana kabiiro kale oo gaaban oo odhanaya shiikhu wuxuu yidhi alkabiiratu athaamina kabiirada siddeedaad aklu aakilu maalilyatiimi dulman qofka maalka agoonta ku cunaya dulmi oo waxa weeye maalkii agoonta intuu cuno ayuu dulmi iyo xadgudub ayuu waxa weeye maalkii agoonta ayuu waxa weeye ku samaynaya oo ku cunaya qaala allahu tacala ilahi waxa uu yidhi ina aladiina yaakuluuna amwaala alyataama dulman inamaa yaakuluuna fii butuunihim naara wasayaslowna saciira fii suurati annisaa ina aladiina kuwii yaakuluuna cunaya amwaala alyataamaa maalkii agoonta dulman xadgudub ku cunaya iyo gardarro innamaa yaakuluuna fii butuunihim naara macnaha waxay cunayaan oo caloosha ka buuxsanayaan waa naar wa sayaslowna saciiran waxayna geli doonaan jahannama saciir waa magacyada naarta magac ka mida qaala sheekh naasir isacdi raximahullah wuxuu yidhi wa haadaa acdamu waciidin warada fi dunuub waa dunuubta macnaha waciidka ku soo arooray dunuubta kuwa ugu waaweyn bay arrintaani ka mid tahay waayo sababtu waxaa weeye wuxuu ku tusaysaa arrintaasi maalka agoonta oo la cuno inay arrin aad u xun tahay waayo wa annahaa tuujibatun lidukhuuli fi nnaar lidukhuuli annaar naar qofkii inuu galo ayay waajibinaysaa waxay ku tustay marka arrintaasi oo deliil u tahay aayaddaa inay min akbarilkabaa'ir tahay oo waxa weeye arrintaani ay khatar tahay haddaba marka maalka agoonta oo la cuno waa min akbarilkabaa'ir waa maxay marka yatiim yaa la yidhaahdaa yatiim waxaa la yidhaahdaa qofka aabbihii dhintay hooyada ma aha rajay baa la yidhahaa marka qofka hooyadii dhimato marka qofka aabbihii dhintay isagoon qaan gaarin oo waxa weeye aan ismaamuli karin oo ilmo yara ah haddii aabbihii dhinto ayaa la yidhahdaa yatiim waa wada garanaysaan lama oggola marka xoolihiisii looga dhintay oo u dhaxalka u helay in laga isticmaalo dadkii weliga u ahaa ay say rabaan u galaan lama oggola bal waxaa la rabaa sida aayaddan soo socota inoo caddaynayso inay wanaag u sameeyaan qaala allahu tacaala ilaah waxa uu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiimi ilaa bilatii hiya axsan fii suurati ancaam war maalkii agoontaa u dhowaanina la yidhi oo agtiisaa marinina ilaa inaad wanaag u samaynaysaan mooye ilaa bilatii hiya axsan ee macnaha wanaaggii waa la ogol yahay ee si kale ha ugu dhowaanina qaala sheekh naasir sacad wuxuu yidhi ay laa taqrabuu biaklin ha cuninina oo waxa weeye ha beddelinina oo maalkoodii ha ka beddelanina oo waxa weeye maalkoodii ha qaadanina min hayri sababin idinkoon sabab sharciga u haysan waaya waxaad ugu dhowaan kadhaan baa lay ilaa bilxaali bilxaal alatii hiya axsan culammadu waxay yidhaahdeen waa markaad tijaare ugu samaynaysid aad u nadaaminaysid ood u wanaajinaysid oo waxa weeye aad u xifdiyaysid maalkiisii markaa waad hayn kartaa xataa yabluqa ashuddah ilaahay waxa uu yidhi walaa taqrabuu maala alyatiim ilaa bilatii hiya axsan xataa yabluqa ashuddah ay markuu qaan gaadho oo qofkii qof rushdigiisii gaadhay uu noqdo oo ismaamuli karo maal maalkiisii faraha ka saar marka ku wareeji maalkiisii aayaddaasi marka deliil waxay u tahay in qofka weliga u ama agoonta inuu maamulayo ilaa inta uu ilmahaasi ka qaangaarayo markuu qaangaadho oo ilmahaasi rushdigiisi iyo wanaaggiisii uu gaadhay oo la arkay inuu ismaamuli karo ayaa xoolihiisii faraha laga saaraya ha ismaamulo markaa wixii kaloo waane iyo wanaaga oo loo samaynaya hadduuna safiih ahayn hadduu safiih yahay dee markaa waxa weeye maxkamadda waa ka xajisi kadhaa oo waa ka celin kadhaa oo qof bay mas-uul uga dhigaysaa laakiin hadduu qof caadiya yahay oo ismaamulaya oo aan safiih ahayn oo wanaagsan dee markaa maalkiisii faraha laga saaraya oo waxaa la leeyaha maalkaagii qabso oo waa lagu wareejinaya wa qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam ijtanibuu asabca almuubiqaat toddobadaba halaagta ka dheeraada wuxuu sheegay fadakara minhaa aakilu maal alyatiim maalka agoonta qofka cunaya ayuu nebigu ku daray haddaba marka toddobadaba halaagtana way ka mid tahay oo naarta kugu fogaynaysa ayay ka mid tahay inaad waxa weeye maalka agoonta la cuno sidaa daraaddeed ma bannaana inuu qofku maalka agoonta u dhowaado waa arrin aad iyo aad u khatara allihii subxaanaqaadirkaa in laga baqa ayaa la rabaa oo qofkii agoon gacanta ku haya inuu iska ilaaliyo qaala alimaamu dahabi wuxuu yidhi halkaa markuu adiladii inoo sheegay wa kullu man weliya alyatiim qofkii agoon gacanta ku haya idaa kaana faqiiran haddii uu qofkaa agoonta gacanta ku haya uu faqiir yahay oo uuna waxba haysan fa akala bilmacruuf falaa ba'sa calayhi haddii uu wanaag markaa maalkii maadaama iyagii uu u shaqaynayo wixii uu ka cuno marka oo ku noolaado wax dhibaataa dushiisa ma saarna arrintan marka aayad qur'aana ilaahay ku yidhi waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf waman kaana haniyan falyastacfif waman kaana faqiiran falya'kul bilmacruuf oo waxa weye ilaahay labadiiba waa caddeeyey qofkii xoola haysta oo haniya oo aan u baahnayn maalkii agoonta inuu cuno iyagiina wanaag ha u sameeyo maalkoodana ha u ilaaliyo isaguna maalkiisa ha isticmaalo oo ha iska daayo maalka agoonta amaa kii aan waxba haysan oo faqiirka ahaa way u bannaan tahay inuu wax ka cuno wixii uu ku noolaan lahaa waayo iyagiibuu u shaqaynayaa iyagii buu la joogaa hawshoodii buu hayaa waa isticmaali karaa marka wax mashaakila ma leh isaga oo aan israaf ku samaynayn oo maalkoodii ka baabiinaynin oo aan la imaanaynin inuu waxa weeye xadgudub ku sameeyo wuxuu yidhi shiikhu raximahullah wamaa zaada cala almacruuf wixii macruufka zaa'id ka noqda fa suxtun waa xaaraam waxa weeye waa ribe iyo dee xaaraan uu cunayo oo waxa weeye arrintaasi ma bannaana wixii macruufka waa la yaqaanaa wixii lagu noolaan lahaa noloshii noloshii caadiga ahayd ood isku si ku nooshihiin oo cuntadii iyo wixii raashinkii la cunayey iyo waxa weeye dharkii la xidhanayay waa macruuf laakiin haddaad faakaahaysi ku samaysid oo waxa weeye aad ku xadgudubtid hadda markaa waxa weeye waa xaaraam wey waalmacruufu macruufkuna wuxuu u noqonayaa buu yidhi yarjicu fiihi ilaa curfi annaas dadka curfigoodu u noqonayaa dhaqanka dadka almu'miniin mu'miniinta alkhaaliina min alaqraad alkhabiita ee aan khiyaana ku jirin masalan yaa xukumaya curfigaa loo celinaya magaaladaa uu joogo qofku agoontii gacanta ku haya maalkoodiina gacanta ku haya iyagiina u shaqaynaya iyagiina u wanaajinaya maalkoodii magaalada uu joogo dadka isaga la mida nolosha ay ku nool yihiin ayaa loo ogolya wa ilaa haddii uu ka siyaadiyo oo waxyaalo faakahaysiya oo maalkii agoonta yidhaahdo baabuuraan ku gadanaya oo waxa weeye tijaaraan ku gelaya guryaan ku gadanaya lama oggola laakiin noloshii caadiga ahayd inuu la noolaado iyagii oo waxa weeye wixii nolosha caadigaa la ysku darsado oo waxa weeye wax dhibaataa markaa ma leh ilaahayna waa og yahay maaragtay qofka khiyaanada wada iyo qofka aan khiyaanada wadin oo waxa weeye hagaajinaya ilaa in allaha caliimun bidaati suduur waxba lagama qarin karo waayo intaa ayuu kaga baxay imaamu dahabi raximahullah waxaan ku daraynaa markaa waan ku tacaliiqinaynaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka sugnaatay inuu yidhi ninkii la odhan jiray abaadarri ayuu wuxuu nebigu ku yidhi yaa abaadarri innii araaka daciifan abudarri waa saxaabigii jaliilkaa oo macruufka waa min asaxaaba wuxuu yidhi waxaan ku arkaa nin debacsan inaad tahay oo daciifa miskiina wa innii uxibbu laka maa uxibu linafsii waxaanan kula jeclahay waxaan naftayda la jeclahay ha qabanin buu yidhi laa ta'muranna calaa itnayni macnaha laba qof madaxa u noqonin madaxnimo iska ilaali cidna madaxa u noqonin bannaankaa ilaahay mar oo cidna ha kala xukumin oo waxa weeye marnaba madaxnimo ha qabanin waayo madaxnimada waa dhibaato waa tan maanta laysku laynaya ad ujeeddaan qofkii hadduu madaxnimo barto hadda markaa wuxuu gelayaa dulmi iyo dhibaato iyo mashaakil badan ayaa la soo gudboonaanaya iska ilaali buu yidhi marka ha gelin buu yidhi madaxnimo waxaan kalood iska ilaalisaa buu yidhi maal agoomeedna ha qabanin oo gacantaa ku dhigi imaamu muslim ayaa welinaya ha qabaninna agoon oo mas-uul ha ka noqonin waayo qof khatara ayaa iska ilaalin kara maalka agoonta wa ilaa haddii kale waxa weeye waa kugu fakanaysaa dhibaataan hadhow kaaga imaanaysa inay waxa weeye mashaakil badan kaaga yimaado ayaa dhici karta sidaa daraaddeed ka digtoonow oo aad iyo aad isaga ilaali maalka agoonta qaala alimaamu haytami wuxuu yidhi fi zawaajir markuu ka hadlayo isagana wuxuu ku tiriyey kitaabkiisa azawaajir fi ikhtiraafi alkabaa'ir markuu ka hadlayo haytami alfaqiih alhaytami wuxuu yidhi arrintan waxaa lagu tiriyey buu yidhi in lagu tiriyo kabiiro agoonta maalkeedoo la cuno waxa weeye buu yidhi huwa matafaquu calayhi ay alculamaa culammada waa isku itifaaqeen buu yidhi wa daahiru kalaamihim kalaamkooduna wuxuu keenayaa buu yidhi daahirkiisu annahu laa farqa inaan wax farqiga u dhaxaynin inuu qofkii waxa weeye uu bayna akli qaliilihi wa kahiirihi inaad wax yar ka cuntid iyo inaad wax badan ka cuntid waa isku mid lama oggola marka agoonta maalkeedii in la cuno qofkiina inuu ilaahay u toobad keenaa la rabaa oo waxa weeye haddii ay wax ku tageen inuu ilaahay u toobad keeno waxaa kaloo markaa faa'iidaha ku daraynaa dadkii waxay is odhan karaan haddii mar agoontii dhibaatadaa ay leedahay dee agoon oo dhanba waa in laga cararaa maya yaa akhii wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam sida imaamu albukhaari uu warinayo أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين هكذا wuxuuna ishaaray labadii safarood fardhexada iyo farta murugsatada la yidhaahdo ku xigta ayuu saa isugu xidhiidhiyey oo wuxuu yidhi jannada saasaanu ku nahay ee isku meel baan ka gelaynaa wuxuu kaloo ku siyaadinayaa imaamu muslim fii saxiixii anaa wa kafilulyatiimi ka haatayni wuxuu yidhi anaa wa kafilulyatiim lahu ow ligayrihi ama isagu hal ahaado oo dee ilmo aad markaas agoona oo dee ama adeer u tahay ama dee waarid u tahay ha noqda ama awoowo u tahay ama cid kaleba oo qaraabo kale ama waxa weeye aadan shaqaba ku lahayn ama aydan qaraababa laahayn hadday noqoto ha noqotee kulli waa isku mid weeye wuxuu yidhi anaa wakaafilulyatiimi lahu ow ligayrihi haakada fi ljanna labadii safarood intuu xidhiidhiyey haddaba ikhwaanii fillaah agoonta in waxa weeye wanaag loo sameeyo diinteenna waa ina amraysaa qaala alxaafid ibnu xajar wuxuu yidhi isagoo ka soo gurinaya ibnu badaal imaam ibnu badaal wuxuu yidhi xaqun calaa kulli man samica hada alxadiid qof walba oo muslima oo xadiidkaa maqlay waxaa waajib ku noqonaysa oo xaq ku ah oo laga rabaa in uu agoontii wanaag u sameeyo oo waxa weeye ku camal fala xadiidkan oo ku dadaalo inuu mansiladaa gaadho waayo qofka haddii la yidhaahdo jannada waxaad meel kala gelaysaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin mansilo aad u weyn weeye oo aad iyo aad u wanaagsan ayay noqonaysaa waayo ma jirta mansilo ka fiican oo la helayo booska ugu fiican buu nebigu gelayaa calayhi salaatu wasalaam sidaa daraaddeed marka waxaa la rabaa qofkii inuu ku dadaalo haddaba khulaasada arrintaa waxaa weeye oo aan ku soo khulaasaynayno agoonta maalkeeda oo xaqdarra lagu cuno dulmi waa min akbari alkabaa'ir kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay in wanaag loo sameeyana waa waxyaalaha jannada lagu kasbado oo nebiga calayhi salaatu wasalaam meeshuu jannada ka galay waxa weeye ilaahay ku geynayo oo derajadaa wanaagsan baa lagu gaadhaa marka qofku inuu maalkii agoontana iska ilaaliyo agoontiina wanaag u sameeyo ayaa la rabaa ee inuu ka cararo oo bannaanka ka marana lama rabo inuu dulmi sameeyana lama rabo wallahu aclam wa subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astakfiruka wa atuubu ilayk walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin